barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiyo badhkii duhurnimo waana maalinimo jimco ah bisha mayna ay tahay kow sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkasi wada jireeda kala socotiin doona cashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax
qodobada aan idinku hayno idaacaddana waxaa ka mid ah barnaamijkii hiisooyaalka dhaqanka oo ku saabsan macnaha ay nabadda u lahayd reer miyigii hore ee soomaalida nabaddu waa nolosha wax kasta oo ilaahay abuuray noocay doontaba hawl ahaatee walow geedkana ha ahaatee geedku hadduusan nabad helin dee dhibaatada uu geysto mujtamaca waad ogtihiin dadkii hore nabadda kama iskagama qaldanayn nabadda iyo nabad xumadu qasiidooyinka aad sidoo kale ku maqli doontaan idaacadda duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah
cayaarihii iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu aada ugu kalsoon yahay in xanuunka coronavirus uu ka yimi shay baadh ku yaalla dalka shiinaha wakhti dambo khamiistii oo la weydiiyey inuu sirdoonka maraykanka ka helay waxaa caddayna oo muujinaysa in xanuunkan covid sagaal iyo toban uu ka yimi maxadka barashada fayraska ee magaalada wuhan ee dalka shiinaha ayaa uu madaxweynuhu ku jawaabay inuu haya caddayn inkastoo aan wax faahfaahina arrintaasi ka bixin islamarkaana uu ku gaabsaday in aan arrintaasi loo ogolayn in faahfaahinteeda la wadaago saynis yahano badan ayaa isla waafaqay in xanuunkani uu ka imi dhanka iyo magaalada wuhaan ee dalka shiinaha iyadoo ay jiraan sidoo kale warar badan oo la isla dhex marayo oo iyaguna tibaaxaya sida fayraskani uga yimi xayawaan islamarkaana uu aadamaha ugu soo gudbay hase yeeshee saraakiisha sirdoonka maraykanka ayaa iyaguna khamiistii arrintaasi meesha ka saaray iyadoo xafiiska agaasimaha sirdoonka qaranku uu sheegay in covid sagaal iyo toban aanu ahayn mid aadama farsameeyey toban ka tirsan ciidamada masaarida oo uu ku jiro sarkaal ayaa la dilay amaba la dhaawacay khamiistii kadib markii bam uu ku qarxay gaari kuwa gaashaaman ah oo marayay koonfurta magaalada layidhaahda bir al cabd ee ku taala gobolka waqooyiga siinaai sida uu sheegay afhayeen u hadlay militariga ma uusan caddaynin tirada dadka lagu dilay weerarka kaasoo aanay jirin koox markiiba sheegatay maleeshiyaad daacad u ah daacish ayaa ku sugan gobolka ku yaala xuduudda istaraatiijiga ah dalka masar ayaa la dagaalamaya kooxda islaamiyiinta ah ee boqolaal boolis iyo askar ah ku dilay waqooyiga jasiiradda sinai tan iyo markii xukunka laga tuuray maxamed mursi sanadkii laba kun saddex iyo tobankii kadib banaanbaxyo ballaaran oo lagaga soo horjeeday xukunkiisa maleeshiyaadka ayaa sidoo kale weeraro waxay ka fuliyeen meelo kale oo dalka ka mida militariga iyo booliska ayaa bilaabay olole ballaaran oo ka dhan ah kooxaha mitidka ah sanadkii laba kun sideed iyo toban iyaga oo diiradda saaraya jasiiradda sinai iyo sidoo kale agaga koonfurta iyo xadka ay masar la wadaagto dalka liibiya laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhagaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaatana dhegaystayaal aad kusoo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a ee laascaanood cabdikariim molol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool barnaamijkeenna ayaanu toddobaadkan haddii rabbi raalli ka dhiga aynu kusoo qaadan doonaa muhiimadda nabaddu iyo sidii dadkii hore ee soomaaliyeed iyo kuwa haatan jooga ay uga shaqayn jireen waxaana barnaamijkeenna marti inoogu ah oday cabdilaahi cali carab oo ka mida waxgaradka iyo odayaasha gobolka sool marka hore waxaan salaamayaa wariyayaasha iyo idaacadda v o e asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu nabaddu waa nolosha wax kasta oo ilaahay abuuray oo uu abuuray noocay doontaba hawl ahaatee walow geedkana ha ahaatee geedku hadduusan nabad helin dee dhibaatada uu geysto mujtamaca waad ogtihiin dadkii hore nabadda kama iskagama qaldanayn nabadda iyo nabad xumadu cidda ay u dirayaan oo nabaddaa gelaysaana iskagama qaldanayn waxaad moodaa hadda dadku tani kubaday badan inay jiraan oo wax iskaga qaldan yihiin dad colaada iyo nabadu u kala qeexan yihiin bay ahayd oo u kala caddahay cidda nabadda loo dirayo marka hore waa inay tahay cid abbaarteeda leh oo nabadda loo diray micnaheeda fahmaya lomber one inay hawshaa ay gelayaan ay ku galaan cadaalad iyo aqoon aanay ka qaldanayn nabaddu waayo qof kastaba de isagaa danaynaya qof aad aragtid nabadda qaldaya haddaad aragtid waa qof aan garanayn nabadda micnaheeda iyo siduu isaga naftigiisu ugu baahan yahay marka dadkaa waxaa loo xulan jiray labada beelood ee wax dhex maraan ama labada shaqsi waxaa loo xuli jiray dad ehel u ah aqoonta nabadda iyo oraahda nabadda iyo nabaddu waxa ay ku xidhmayso iyada oo ay shaadh u tahay ama hoggaan daacaddu cabdulaahi aad iyo aad baad u mahadsan tahay innagoo kusii soconayna barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood bal ka waran dadkii hore siday nabadda u xaqiijin jireen iyo waxyaabihii ka reebanaa dadka nabadda ka shaqaynaya marka la yidhaahdo hawsheeda ku jira jireen waxay isku dhaarsan jireen iyagoo weliba markaa aqoontooda diineed ay kooban tahayba waxay isku dhaarsan jireen inay arintaa daacad ka yihiin halkaasay markaa arintaa labada beelood ka xaqiijin jireen waxa nabadoodu ku dhalanayso dad layska keenayna ma ahayn sida dadkan maanta loo xulo yaa hadal badan yaa dheereeya yaa been badan ma ahayne waxay ahayd dadku dad isyaqaan dadkaa loo xulay markay dadkaa labada beelood maandaydka ka qaataan oo go-aanka qaataan iyana si hufan oo adag bay u qaadan jireen heshiiska iyo dhexdhexaadintaas waxyaalaha ka reebanaa waxay tahay inta ay hawshaa ku jiraan inaan siri ka bixin inaan labada beelood loo kala guurayn ama labada shaqsi in haddii eebbahayd maayey aysan u gelin wax kale cindallaahi xaajadaa u galaan inaan lagu darin ninka fidmo walaha guddiga ninka haddii eebbahayd maayey warka badan oo labada beel aan waxba xidhin oo markaa hawshaa la yidhahdo hawshaas waa naga fikirtee taa ma ahayn sida aanu hadda ku aragnay ee taasaa toosane diida sida hadda dhacda ma ay dhici jirin nimankaasu niman isdhaarsaday la xulay la lafaguray la feeniyey la haadiyey oo ninkii haddii eebbahayd maayey laga saaray liidka ahaa bay ahaan jireen yaa nabadoon noqon jiray oo la odhan jiray arintaasi nabad ha ka keeneen ama qofkaasi ama bulshada deegaankaasi degan siyaabaha lagu xulan jiray nabadoonnimada qofkaasi lagu kalsoonaan jiray ama cidda loo dirayo oo kale maxay ahaayeenna taasu muran kuma jiri jirin ragguna iskuma jiri jirin dadkii hore mahmahbaa gabay baa laga mariyo waxaa la wiil labiiyo toban jiray hadduu leli ahaan waayo looyaanka diriire hadduu leebka ridi waayo marti leyl usoo galay hadduu luun ka rogi waayo raganimo lidii kuma jirtay liciyay ogaada wuxuu wiilku isagoo yarbaa la garan jiray sida awrka baarqabkaa loo garto ninka nabadoonka noqonaya halkaasaa laga barbaarin jiray golayaashaa loo badin jiray odayga nabadoonkaa buu la fadhiisan jiray nin ku jira mugdi ma ahay ninka nabadoonka loo dooran jiray nin eex ka dabada ah nin been ka dabada ah nin laaluush ka dabada ah nin ilaahay u gowracan nin hadalkiisu uusan leexleexayn oo hadal laablaabtan ahayn nimaan hadalku iskaga qaldanayn nin nooc kasta dhisan buu ahaan jiray oo lagu dooran jiray dhaqanka soomaalidu si weyn buu ilaalin jiray nabadda iyo xaajada lagu jira markaasi bal ka waran dadka nabadda diida maxaa lagula dhaqmi jiray waxyaabaha lagula dhaqmi jiray maxaa ka mid ah xilliga lagu jira xalinta cidda diidda nabadda ah cidda nabaddaa diidda la gaadhay oo ka soo horkajeensata hadday laba nin tahayna labada rati oo gurgur baa laga qali jiray ee caruurta saaraan say u curyaamaan hadday laba qabiilo tahayna wax ka culus baa la saari jiray oo dusha laga saari jiray oo ay khasab ahaan jir hadday diidaanna laga goyn jiray oo ay ku xanuunsadaan saasay nabadda ku qaadan jireen waxaa la dhigi jiray wax la yidhaahdo haddii abe kayd ama afeef hadday ku noqdaan taal lagu dhuftay ka daran oo u meel taal oo lagu kala waantoobi jiray dhici jirtay lamana dhaafi jirin waxaa kale oo intaa raaci jiray ninku wuu gar qaadan jiray raggan waa ragguu dirsaday qabiilkan oo qabiiladan labada qabiil ragga laga soocay waa raggay ku kalsoonaayeen marka hore baa feenta laga dhammayn jiray waxa lagu xukumay inaana dib uga noqon hadday ka noqdaanna waxaa tilmaantaa leh lagu ganaaxi jiray waa gartay cabdulaahi n dhaqanka soomaaliyeed waxyaabaha sida weyn u ilaalin jiray waxaa ka mid ah n ballanta iyo ilaalinteeda iyo inaan la jebin waxyaabaha lagu heshiiyey maxay uga jawaabi jireen dadkii hore soomaaliyeed ama dadkii nabadda sida weyn uga shaqayn jiray markay dad heshiisiiyaan waxyaabaha lagu soo eedeeyo in qolon nabadda ay jebisay ama kooxi ama laba qof oo isqabatayba waxyaaba ay uga jawaabi jireen maxaa ka mid ahaa hortaan horta aan kuu sheegay waxaa weeye nabadda dadku waxaa jira wax hadda laysku caayo oo la yihaahdo hebel waa xishoodaa caybay noqotay xishoodka haddeere xishoodka hadda caybaa loo yaqaanaa waxaa faan loo yaqaanaa ninka aan xishoon ninka aan gar qaadan ninka golaha ka caytama ninka dabhuriye ah ee labada qabiil dhexdooda ka shaqeeya ninkaasa haddeer nin wanaagsana laakiin raggii hore waa qajili jiray qajilaaddu ma aha baqdin waa xishoon jiray wuxuu ka xishoon jiray gartaa uu gooyey in ceebi ka timaado ka kalena wuxuu ka xishoon jiray gartaa uu qaatay in wax ka soo noqdaan aad bay ugu cuslaan jirtay aad bay ugu cuslaan jirtay laakiin sidaaynu aragno de hadda waa lagu faanaa waa lagu faanaado wixii maalintii hore dusha nala ka saaray yaa waa dubaaqnayo saasaanu yeellay bay yidhahdaan marka ninku dibbu wuxuu eegi jiray wuu xishoon jiray isagoo xishoonayuu dhiiban jiray xaajadiisa haddii lagu xukumana waa qaadan jiray aad iyo aad baad umahadsan tahay een badanaa waxaynu aragnaa deegaanada soomaalida waxaa si weyn hadda ugu soo noqnoqota colaad bal ka waran maxaa lagu xallin jiray dadkii hore ay go-aan kaga gaari jireen marka colaadi soo noqoto oo marlabaad soo noqoto xaajadaasi sideebay u geli jireen cabdilaah inta ogaalkaa iyo intaad ka soo gaadhay adigu taarikh ahaan inta ogaalkaya inta aan ka soo gaadhay waxaa la yidhi xaajo degi weyday ama halbaa ku bura ah ama halbaa ka maqan taasay ka ambaqaadi jireen haddii xaajadaasu ay degi weydo xidid bay haysataa xididkaasu hadda waa yaallaa laakiin kaa waa la jari jiray xididkaasu waa xidid munaafaq oo labada beelood dhexdooda cidda jebisa ku jira nabadaan ogoleen raggaasaa wax laga qaban jiray oo gacanta lagu dhigi jiray oo saynu taariikhda ku hayno ama xukuumadihii mustacmirka ha ahaado ama kuwii soomaaliya ha ahaado ama kuwii qabaayilada ha ahaadeen ee adkaa tallaabaa laga qaadi jiray waa la xidi jiray waa la ganaaxi jiray waxaana kasoo waaqabal waana qaadan jireen n ballanta oo dadku way qadarin jireen marka ballan la galo dhibaatadana way laawi jireen sideeba dadka nabadda ka shaqeeyaan oga dhaahin jireen dadka dhibaatadu gaadho si ay u ilaawaan waxyaabaha salka u ahaa maxaa ka mida in la fuliyo waxyaabihii lagu heshiiyey qayb maka ahaydna aad baad u mahadsan tahay sida aad sheegtay waxyaalaha la fuliyey waxaa dadka lagu dhaahin jiray dad iyo dunyo dad gabdhaha la bixin jiray gabdhaha layskama bixin jiray waa laysgabdha yiqiin waa layskayaan yiqiin gabdha cubtanaa laysisiin jiray oo la yaqaan oo labada beelood nabadayn kara waxaa la samayn jiray hanti labada beelood ku kana qancaan oo adag oo xidido adag leh waxaa la raacin jiray digniin ciddii ka soo noqota halkaa la jooga in dib looga qaado taasaa la samayn jiray taasaa lagu kala samir jiray dadkii hore dadkan waa ka cilmi yaraa oo waa ka diin yaraa laakiin waa ka iimaan wanaagsanaa waa ka samir badnaa oo waa ka xishood badnaa oo wixii shalay aad qaadatay inaad ka noqotid ceeb bay qofku ku ahaan jirtay luqungooye qoorgooye ku ahaan jirtay ninka wadaadka ah waxaa loo yeedhi jiray maalinta wax sharaaci ay taagan yihiin waa lagu kalsoonaan jiray dib looguma noqon jirin ninka odaygaa ee noocaa sifadaa leh marka gar loo diro tiisa siwadaadko kale loo qaadan jiray sida wadaadka tiisaa loo qaadan jiray ka waxgaadheen iyo ka waxgeyste intaba waa ku sabri jireen cabdilaahi waxyaabaha hadan si weyn ugu soo noqnoqday bulshada dhexdeeda ayaa jira oo dadku intay heshiiyaan oo haddana kitaabka ku dhaartaan oo gacanta ay saaraan haddana heshiiskaasi dib u jabo waxyaabahaad is leedahay waa muhiim in wax laga qabto si nabadu ay noqoto mid ay dadku ku wada noolaadaan wanaag badanna keenta maxay tahay waxyaabahaad is leedahay waa muhiim aada iyo aad baad u mahadsan tahay olol waxaan ku leeyahay waxa in laga feejignaado aan aada iyo aad dadka uga waaninayo oo waxa lagu dhaqamo in la doorto aanaad ugu waaninayo waa waxaan maanta la helayn waa waxa khiriir ah waayo maanta waxaa wax ka degi layihiin meeshii diinta iyo iimaanka iyo xishoodku geli jireen qabiil baa galay qabiilkaas weligiiba waa jiray laakiin qofka diintiisa iyo alkhaaqdiisa ma dhaafin jirin maanta sababtoo ah ninku wuxuu taagan yahay heer uu been sheego oo aan lagu qaban heel heer uu beele isku dilo oo lagu faansho heer uu ummad dhan baabi'iyo oo lagu bogaadiyo miidyaha lagaga bogaadiyo dadkan waxaan qabaa maanta waxaa lagu soo dabaali karaa ama shareeco adag oo bir kulul lagu jaro dadkaa lagaga gooyo waxaa ama xukuumad adag noocay doontaba ha ahaatee oo gacanta ku qabata labadaa waxaanayna dabaali maayaan waxyaabahaad soo dhan karto waa lagaga dayan karaa dadkii hore ee xaajada iyo nabadda oo xilligaasi geedka hoostiisa ay u ahayd meeshay dadka ku heshiisiiyaan maxay ahayd cabdulaahu magaalo kuma heshiiskuma shiri jirin lagumana heshiis jirin waxaa la tegi jiray geed meel madal la garanayo waxaa la ballami jiray wakhti la garanayo baa la ballami jiray goob cayiman oo ah goobaha wanaagsan ee miyiga ee dhirta aadka u fiican leh ee lagu shirana waa lagu ballami jiray guddigaasu loo qaybiyo dhulka ama ha ahaato xaajo laba beelood ama ha ahaato xaajo deegaan ama ha ahaato xaajo haddii mustaqbal ama ha ahaato xaajo tacliimeed halkaasay ku bogan jireen waxay ku lahaayeen dhowrto waxay ku lahaayeen allabari waxay ku lahaayeen culimo korjoogto ah halkaasaa hawshooda lagu dhamaystira waxyaabaha dhaqanka soomaalidu ay sida weyn caanka ugu ahayd waxaa ka mid ahaa samirka iyo in laga tago sida hore usoo sheegtay dadka hadda jooga tusaale ahaan dadkii hore waxay ahaayeen dad ku qanca oo samra oo ka taga waxyaabo aada u qadhaadh maxaa salo ahaa inay sidaasoo kale go-aamadaasoo kale ay qaataan wanaaggana ay ku bedeshaan xaajadan dadku ma marhna ummaddu ma marhna dadkii xaajada ehelka u ahaa waa noolyihi intii aan fasakhmin intii aan fasakhmin ummaddanu ma wada marhna waxaa yaraaday ummaddii wanaagga doonaysay way yaraadeen waxaa batay ummaddii xumaanta rabtay oo nabaduba aanay dan ugu jirin laakiin danaynaya inay weligood bela abuuraan laakiin waxaa ka qaldan nin wanaag doonaya oo nabad doonaya nimco inaanay ka maqnayn waxaan leedahay sidii raggii hore u samri jiray dadku waa dagaalami jiray waa la isku dhiman jiray sidii ilaahay inoo abuuray dee ummaddu waa isdagaalaysa sidii haabiil iyo qaabiil laakiin intaa xaajaa soo socotay intaa dad u ehelo abaa loo saarayay intaa waa la qaadanayay ummaddan soomaaliyeed ee hadda qaaradda geeska afrika degan saacaddii aad maqashid eba aad furtid ama websaytekii aad dhegaysatid way iscaayaysaa ama way isdilaysaa ama way isxasadaysaa ama burbur bay ku jirtaa iyo dan la-aan ama dad kale u shaqaynayaan waxaan leedahay dadkii hore ku dayda awowayaashiin ku dayda sidii loo dhaqmi jiray oo dadkanu ku soo gaadhay ku dhaqma ku dayda siday xornimada u dooneen ee u dhinteen ee xornimadooda u heleen ku dayda waxaan leeyahay ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadda tan in ilaahigay soo hanuuniyo oo dariiqa wanaagsan ku hanuuniyo dhegaystayaal waxaa intaas inugu eeg barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaan kusoo qaadanaynay nabadda iyo qiimaha ay dadkii hore ee soomaaliyeed dhexdooda ka lahayd iyo sidii loo xidhi jiray waxaana marti noogu ah oday cabdilaahi cali carab oo ka mid a odayaasha gobolka sool intaanu ku kulmi doonno barnaamij mid lamida waxaan idinkaga teganaa dhammaantay oo sidaasi nabadgelya
mahadsanid olol haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilowna kooxda manchester united ee kubadda cagta ayaa doonaysa inay la soo wareegto xiddiga qadka dhexe uga ciyaara kooxda aix amsterdam iyo xulka netherland ciyaaryahan doni vandibeg tababaraha kooxda united oliganer solsha oo doonaya inuu dib u dhis ku sameeyo kooxdiisa ayaa vandibeg u arka xalka mushkiladda ka haysata qadka dhexe united ayaa bishii januari la soo wareegtay ciyaaryahan bruno fernandes oo ay kasoo iibsadeen kooxda sporting lisbon kaas oo qaab ciyaareed ilqabad leh kusoo bandhigay garoonka oltraford muddadii yareed ee uu joogay tababaraha manchester united oliganer solsha ayaa horey u sheegay in kooxdiisa uu doonayo inuu ku dhiso ciyaartoy da'yar vandiberg oo afar labaatan jir ahna waxa uu qayb ka noqon doonaa jiilka uu doonayo inuu ku xoojiyo kooxdiisa vandibeg ayaa haddii uu ka tago kooxdiisa waxa uu mari doonaa waddadii ay raaceen laba ka mid a ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxdaasi ee martis delid iyo frank de jon oo ku kala biiray kooxaha yuventus iyo barcelona kadib markii kooxda ayakis ay ganacsi faa'iido leh ka samaysay sidoo kale kooxda manchester united ayaa dadaal ugu jirta helista saxiixa ciyaaryahan jado sanjo oo sagaal iyo toban jir ah kaas oo u ciyaara kooxda brusi dortmond una dhashay dalka ingiriiska sanjo ayaa lagu qiimeeyaa ilaa boqol milyan oo geni waxaana manchester united ay u ballanqaaday xidiga haddii uu ogolaado inuu kusoo biiro inuu xiran doono maaliyadda nambarkii toddobaad ee kooxdaasi ay usoo qaateen xidigo ay ka mid yihiin david beckham eric cantana iyo christiano ronaldo kuwaas oo guulo wax ku ool ah la gaaray kooxdaasi dhinaca iyo jarmalkana kooxda bayer munikh ayaa dadaalkeedii ugu weynaa isugu geynaysa sidii ay ku heli lahaayeen saxiixa weeraryahanka leroy sane oo u ciyaara kooxda manchester city bayer munikh ayaa sanadihii lasoo dhaafay si weyn u daba socotay xiddigan iyagoo doonaya inay ka dhigaan bedelka saxda ah ee ciyaaryahan aryan roben kaas oo wakhtigiisii ugu wanaagsanaa ku qaatay kooxda bayer munikh sane oo afar labaatan jir ah kana mid ahaa ciyaartooydii ugu muhiimsanayd ee kooxda manchester city kula guulaysatay laba horyaal oo xiriir ah ayaa u muuqday mid luminaya kalsoonida tababare bebe guardiola kahor intuusan dhaawac muddo dheer qaatay lasoo darsin bayer munikh ayaa haddii loo ogolaado sane waxa ay bixin doonaan in ka badan lixdan milyan oo pound laakiin lama hubo sida kooxda manchester city ay ku fasixi karto xiddigan inkastoo tababare bebe guardiola uu ka doorbidayo xiddiga laacibiin ay ka mid yihiin raxiim sterling gabriel cisos aguero riyad mehras iyo bernardo silva dhinaca iyo talyaanigana kooxda ac milan ayaa isku dayeysa in heshiis dheer ay ka siixdaan goolhayahooda donoruma kaas oo ay doonayaan inay ka xafitaan kooxo badan oo doonaya donoruma ayaa ah ciyaaryahanka ugu muhiimsan ee kooxda ac milan waxaana in dhowaalaba si weyn u doondoonayay kooxo waaweyn oo ay ka mid yihiin baris san german iyo antusa donoruma ayaa kooxdiisa ku xiray shuruud ah in kooxda dib u dhis lagu sameeyo haddii kalena uu ka tegi doono kooxda baris san german ayaa xiddigan dhegta ugu sheegaysa inay ka dhigi doonaan goolhayaha ugu mushaarka badan caalamka wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna dhegaystayaal waxaad nala dhegaysataan mid ka mid ah qasiidooyinkaan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan waxaa si wada jira ugu luuqeynaya marwe maxamed iyo sahre axmed jaamac nuurkii abuure cadliga hortiisu adunkaba daraadi ilow arkumayo nuurkii abuure cadliga hortiisu adunkaba daraadi ilow arkumayo abtirsiinaadiisi in lagu idaysi wiil hoose dhaladkii laga wadaa ilaasho naxariis ilaahay deeqdiisa haato wiil hoose dhaladkii laga wadaa ilaasho naxariis ilaahay deeqdiisa haato urkiisa nebigii laga maydhayo walkow xusuusiyo aqoon xumo laga wada idleeyo urkiisa nebigii laga maydhayo walkow xusuusiyo aqoon xumo laga wada idleeyo isagoon wax loo dhigin aqrankii laayidhiyo isagoon wax loo dhigin aqrankii laayidhiyo aragli kalsoonaan kiino ahaay aakhiro shaafiicada kii loo higmarayo aragli kalsoonaan kiinu ahaado aakhiro shaafiicada kiinu igumadayo
guud ahaanba idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaasaan ku soo gebagabayn doonnaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aayada quraanka in lagu ammaane afka iyo halhayntii uurkaygu duulo aayada quraanka in lagu ammaane afka iyo halhayntii uurkaygu duulo ummadiisa nebigii ololahaa ushidaye ummadiisa nebigii ololahaa ushidaye uga digay xumaantee sama ugu adeego ubaxii jannadaye